barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee famiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina shan iyo labaatanka bisha maaj sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka ay washingtonna tilmaamayso lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool nairobi oo ka qayb galay kulan looga hadlay halista xagjirnimada iyo doorka dhallinyarada ee xasilinta dalka barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij fiican wuxuuna haddaa dhallinyara nahayna wuxuu naga saaciidaynaa haysano fikir aan ka haysano muhiimadda ay leedahay inay dowladda soomaaliya wada hadallo muhiim ay lagu xaliyo khilaafaadka soo jiray sanadaadyaasha badan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ardayda indhahala ee dhigta iskuullada magaalada muqdisho ee dowladda soomaaliya ka dalbanaya xaqa ay u leeyihiin inay ka qayb galaan imtixaanaadka shahaadiga ah
kaalmihii heesaha ayaan ayaguna barnaamijka ka marnaan doonin
wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha ayaad iyaguna maqli doontaan marka horese warkii caalamka
xeer ilaaliyaha maraykanka william barr ayaa warqad uu axaddii u diray koongareeska ku sheegay warbixinta muller ee faragelinta uu ruushka ku sameeyey doorashadii maraykanka sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii inaysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in madaxweyne donald trump iyo qof ku xiranba ay la shaqeeyeen ruushka hase yeeshee su-aasha ku saabsan in trump uu cadaaladda carqaladeeyey isaga oo farageliyey baaritaanka ayaa baar wuxuu ku sheegay warbixintu ma go-aamin karto in madaxweynaha uu dembi galay sidoo kalena ma baryeelin baar ayaa sii daayey nuxurka warbixintaasi oo la sugaya laba iyo labaatan bilood taasi oo eegeysay in golaha waa in ololaha donald trump iyo ruushka ay kala shaqeeyeen doorashadii faragelinna lagu sameeyey eexna ay u exdeen trump iyo in kale baar ayaa waxa uu sheegay in ruushka ay dhowr koox ay dhowr mar kooxda trump u yabooheen inay ka caawiyaan doorashada balse ay diideen trump ayaa soo dhoweeyey go-aanka warbixinta hase yeeshee waxa uu yidhi waa ceeb in dalkeenna uu maro sidan waa ceeb in madaxweyne uu maro sidan xitaa inta aan la idooran ra-iisul wasaaraha new zealand jasinda ardren ayaa maanta ku dhawaaqday in baaritaan heer sare ah lagu sameynayo weerarkii labada masaajid ee magaalada christchurch dalkaasi new zealand ee ay kontonka qof ku dhinteen ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay baalistan in aysan keliya soo saarayn sida ay wax u dhaceen balse ay sida oo kale ka hortegayso in aayaha dambe ay dhibaato tan la mid ah dalka ka dhacdo jasida ardren ayaa sheegtay inay muhiimadda arrintani ay tahay inaan wax yarna allaha ka dhige aan waxba laga tegin sidii xog fiican loogu heli lahaa
halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa barnaamijkeenna iyo idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa ka qayb galay kulan wacyigelin ahaa oo ku saabsanaa ka hortegista xagjirnimada dhallinyarada iyo doorka ay dhallinyarada soomaaliyeed ka qaadan karaan xasilinta dalka sida warbixinta nairobi uu uga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed kulankan oo ay magaalada nairobi ku qabteen hay-adda sefawal iyo macadka cilmi baarista ee higsi islamarkaana ay ka soo qaybgaleen dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada nairobi ayaa intii uu socday waxaa looga hadlayey sida ugu habboon ee ay dhallinyarada uga hortegi karaan arrimaha xagjirka ka qayb qaadashada dadaalada lagu horumarinayo ammaanka dalka iyo arrimo kale kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qaybgalayay aqoon-yahano soomaaliyeed oo ka jawaabayey su-aalo kala duwan oo markaasi ka imaanayay dhallinyaradii ka qaybgalaysa kulanka brofesor cabdiwahaab cabdisamed waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii ka qaybgashay kulanka wuxuuna kulanka kadib barnaamijka dhallinyarada uu oga waramay muhiimadda uu kulankaasi u leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee kasoo qaybgashay ma yarayn karnaa micnaha waxaa weeyaan nabaadguurka maanta uu dalka ku socdo ma yarayn karnaa micnaha waxaa weeyaan jiilkeenan cusub ee imanka- imanka soo koraya nolol ma u samayn karnaa ma u samayn karnaa oo ma wada fadhiisan karnaa geed hoosita aan wada fadhiisanaa aan wada hadalno aan wada hadalno micnaha waxa- micnaheedu waxaa weeyaan- waxaa weeyaan aan heshiino dhallinyarada sidee ayay uga qayb qaadanayeen barnaamijka waxaad moodaa runtii in yani runtii ay aada u xiiseynayeen waxaad moodaa runtii inay is- ay u arkayeen yani meel ay u bukeen in la taabtay ay runtii u arkeen marka een, waxay ahayd yani yani provocation lagu sameynaya provocation yani lagu sameynaya think yani hal qaabka u fikirayaan marka in maskax cusub la helo in fakar cusub la helo in micnaha yani abroj cusub la helo waa waxay dhallinyaradu runta inta- inta- in badan ay ku taamaysay marka hadda in loo bilaabo waxay keenaya marka inay ku dhiiradaan dhallinyarada ka qaybgalaysa kulankan ayaa intii uu socday waxa ay ku soo bandhigeen su-aalo ku saabsan sida ay ku suurageli karto in wadahadallo nabadeed xilligan lala yeelan karo iyo in kale kooxda maleeshiyaadka al-shabaab muxudiin axmed roble waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii aqoon-yahanada ee ka qaybgalaysa kulanka waa kulan xiiso leh oo- oo oo- oo macnaha aad u xiiso weyn oo ahaa Eh, waa kulan ay hay-ad soomaaliyeed eh, higsi oo xarun cilmi baarisa iyo hay-ad kale oo sefawaal la yirahdo ay soo wadan qaabiyeen marka mowduuca laga doodayana wuxuu ahaa mowduuc muhiim ah oo mustaqbalka soomaaliya iyo eh, xaalka eh, si gaara markii wada hadalada eh, waxaa muuqata muddo dheer soomaaliya colaad inay ka jireen dowladii shabaab markii la eegayo dagaaladii cid ku kala adkaato oo oo, eh, ma lahan marka waxaa laga hadlayo oo laga doodayo waxay ahayd eh, maxaa la yidhahdaaye markan dhinacii ciidanka iyo xoogga maadaama wax weyn ay soo kordhi weyse eh, ma laga fikiri karaa in la wada hadlo arrintaas oo ah arrin muhiim ah oo dood weyn oo halkan keliya maaha meel walbo soomaaliyeed in lagu qabtaahe ay tahay oo la yidhaahdo wixii shaqee waayey ee la arkay ama guulo waaweyn laga gaari waayey ha inta laga fakaro wax kale ha la fiiriyo marka in wada- la wada hadlana waxay keenaysaa un in maxaa la yidhaahdaa wax badan oo laga yaabo in ciidanka ay- ama xabadaha qori qori ku taag lagu keeni waayey in lagu lagu gaaro dhallinyaro badanaa ka qaybgalaysay ka waran dhallinyarada iyo sida ay uga hadlayaan arrimahan iyo falcelintooda waxay u muuqataa baraarug weyn inuu dhallinyarada dhexdeedu ka jiro Eh, siday uga warqabaan waxa wadanka ka socda siday xalka qayb uga yihiin oo aragtiyadooda u dhiibanayaan sida doodaha noocan oo kaleetaa eh, ma ahan macnaha dhallinyaradii dad inta lasoo hor fadhiistay loo qudbeynayo maaha laakiin wax walboo dhacaya iyo madalaha noocana qeybay ku leeyihiin abaabulkeeday qayb ku leeyihiin qorshaheeday qayb ku leeyihiin qaar ka mid a dhallinyaradii ka soo qaybgashay kulanka ayaa ka hadlaya muhiimadda uu kulanka u leeyahay dhallinyarada iyo sidoo kale sida ay ku suurageli karto hirgelinta qodobadii laga dooday aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa raxma n ah, marka hore n waxaan jeclaan lahaa inaan maxaa la idinka mahad celiyo barnaamijkan quruxda badan ee aan wax badan ka faa'iidaystay ay soo qaban ay hay-adaha soo qaban qaabeen ay ka mid tahay n higsi n aniga waxaan ahaa dal- dhark- dadkii ka qayb qaatay oo u imaaday meesha nayto inay wax ka faa'iideeyaan naytan gareeyo n barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij fiican wuxuuna haddaan dhalinyaro nahayna wuxuu naga saaciiday inaan haysano fikir aan ka haysano muhiimadda ay leedahay inay ma- dad- n dowladda n soomaaliya ay wada hadallo muhiim ay lagu xaliyo khilaafaadka soo jiray sanadaad- sanadaadyaasha badan n n n muhiimadda ay leedahay marka haddaan dhalinyaro badan ayaan ka faa'iidaysana waxay naga saaciidaynaysaa annaga wax fahno n in annaga wax qaban karno inaanad n siyaasiyiinta soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed inaan u qaban karno we hold them accountable Una dhisay.
ka dhalinyaro ahaan een, eh, qaybaha aad sida gaarka ah diiradda u saarayseen ee aad uga hadlayseen eh, maxaa ka mid ah magacaygu waa cabdisalaan yaro barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij aad dhaxalgal u ah wuxuu ka hadlayay arrimaha iyo dhibaatooyinka haysta waddanka marxaladaha nagu harareysan ee caqabadaha waxa dhalinayo iyo macnaha xalka masiiriga ah ee magaranaysa loo baahan yahay in wax badan lagaga qabto ee waxyaabaha la taabto waxaa ka mid ahaa ee maxaa ka bedelan oo la samayn karaa xal u raadinta ee dhibaatooyinka ragaadiyey waddanka soomaaliyeed ee waxaa la isla soo qaaday kaalinta ay ku leeyihiin ee, beesha caalamka ee, kaalinta ay ku leeyihiin bulshada weynta ee- bulsha weynta soomaaliyeed ay ku leedahay in xal loo helo ee, amni waara iyo horumar ka dhaca soomaaliya waxyaabaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa in qolyaha xagjiriinta ah maadaama ay yihiin dad soomaali ah waddanka soomaaliya ay joogaan ay ku dagaalamayaan magaranaysa mabda aanan soomaali ahayn laakiin dadka wada ay yihiin dad soomaali u badan walow faragelin badan ay jirto in ay lagama maarmaan tahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed halkaad dhegeystayaal kala socotaanna waa v o a barnaamijka dhalinyarada maanta dhankii heesaha aanu jalaacno codka qamar suugaani iyo heestii jinkaagiibaa i raacay
qalbiga dhinacaaga jooga waxba soo jiidanaya jawaabana waxaa ideeqda adoo jamasho codeeya weliba ila jila jacaylka qalbiga dhinacaaga jooga waxba soo jeedanaya jawaabana waxaa ideeqda adoo jamasho codeeya weliba ila jila jacaylka weliba ila jila jacayl jannada ifkuwaa agtaada jaleecada daymadaadu jaliyo igu filnafaaci jannada ifkuwaa agtaada jaleecada daymadaadu jaliyo igu filnafaaci giibaa i raacay qaarinkaaga ila jaaray jacaylkaagaa i deeqay jinka giibaa i raacay qaarinkaaga ila jaaray jacaylkaagaa i deeqay jinka giibaa i raacay qaarinkaaga ila jaaray jacaylkaagaa i deeqay jinka giibaa i raacay qaran kaaga ila jaaray jacayl kaagaa i deeqay qalbiga dhinacaaga jooga waxba soo jeedanaya jawaabana waxaa i deeqda adoo jamasho codeeya weliba ila jila jacaylka weliba ila jila jacaylka qalbiga dhinacaaga jooga waxba soo jeedanaya jawaabana waxaa ideeqda adoo jamasho codeeya fanaankaasi qadar suudaani intaasi aan kaga gudubno iyo heeskiisaasi halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washington markana muqdisho ardayda aragga naafada ka ah ee dhigta dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada muqdisho ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya inay ka helaan xaqa ay u leeyihiin inay ka qayb galaan imtixaanada shahaadiga ah sida fasalka sideedaad iyo kan dugsiga saraba daruufaha ardaydan ragga aragga ayaa waxa ay taabanaysaa dhalinyaro fara badan haddaba nuur bukhaari ayaa waxa u wareystay maamulaha dugsiga sare ee adult commercial ee magaalada muqdisho xasan cabdi xaashi wallaahi ardada araggala ee muqdisho wax ka barta inta badan waxay tabanayaan gelin inaan la siinin weliba tii intii ku filneed haddii ay tahay waxbarashadii iyo haddii ay tahay tusaale imtixaanaadka oo nihaayiga ugu dambeeyo runtii duruufo badan ay tabanayaan duruufahaas oo ugu badan xilliyada imtixaanaadka oo shahaadiga oo qalinjibinta markii ay timaado oo aysan helin dad u gaara oo runtii ka qabta ama ka qaada imtixaankaas horey uma dhici jirin in ardayda aragga naafada ka ah ay wasaaradda waxbarashada ka dacwoodaan iyaga oo ka dalbanaya maaragtay xaqa ay u leeyihiin in ay ka qayb galaan oo ay fadhiistaan imtixaanaadka shahaadooyinka lagu bixiyo ama dugsiga sare ama kan dugsiga dhexe marka maxay tahay xilligan waxa keenay ama kusoo beegay runtii xilligan waxaa kusoo beegay horta ayagana baraarug badan ay sameeyeen iyo maarata inay ka mid noqdaan guud ahaan ardada ka qalinjibinaysa iskuulaadka tan labaadna waxay tahay tiradooda u badan aada u badan markaan awal tirada laba ama saddex ama afar ay ahaayeen sanadkaa marka tiradooda aada u badan baraarug iyo abaabulna way sameeyeen ku saabsan inay maarata xaqoodii imtixaanka wasaaradda ay helaan taasaa keentay in maarata hadda uu kacdoonkaas imaado waayahay marka wasaaradda waxbarashada ma u gudbiseen baahida ay qabaan ardayda aragga la ee wax ku barta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya ha runtii waa u gudbinay waxaana ahayn iskuulaad badan oo runtii ay ardadaas joogeen islamarkaana sanadkan ay ka qalinjibinayaan waxaan u gudbinay inay u baahan yihiin si gaara in imtixaanka loo qaado oo ay maaragtay helaan guddi iyo maaragtay koox yar oo si gaara imtixaankii oral uga qaada ama interview waa u gudbinay qoomamkoodana si gaara ayaan ugu gudbinay wasaaradda waxaana ka rajeynayna inay ka qaadaan insha allah waa garta marka wasaaradda waxbarashada mar haddii aad arintii iyo baahida ay qabaan ardadan aragga naafada ka ah aada u gudbiseen maxay idinkuga jawaabtay rajise ma laga qabaa in sanad dugsiyeedka sanadkan marka gabagabo uu gaaro in imtixaankii ay galaan ardada runtii waa u gudbinay ilaa haddana wax jawaaba lagama hayo oo waxaan ka filaynaa inay kasoo jawaabaan insha allah oo ay sanadkan ka qaadaan ardada imtixaankii nihaayiga si gaarana ay uga qaadaan oo u gaara ay u sameeyaan marka sidee wax u bartaan maadaama ay u baahan tahay in ardada aragga la ay wax baraan macalimiin taqaana qaabkii wax loo bari lahaa marka idinku sidee wax u bartaan ardada aragga naafada ka ah ee aad iskuullada maaragta ama ha noqdeen hoose dhexe iyo sareba aad ku haysaan waxaan wax u barnaa waa dareemi kartaa qof aragla sabuuradiina uma jeedo macalinkiina uma jeedo laakiin inta badan waxaan u barnaa in loo sameeyo codkii in loo dubo kadibna ay dib u akristaan cashiradooda inta badan waxay isticmaalaan sidoo kale farta bareelka oo loogu talagalay dadka araggala arrintaasna waxay jira macalimiin loogu maaragtay loo maaragtay tababar ku qaatay oo diyaar ah qoraalkan waa loo sameeyaa interviewgana recordinga loogu sameeyaa oo maarata casharada waxay u duubtaan si maaragtay taleefanadooda ku duubtaan waxaana arkaysaa runtii in in badan aynan jeclayn in gaar loo faquuqo ama gaar loo bixiyo waxay jecel yihiin qof walba fasalka ku jiray fasalkaas oo wixiisa ku barto wayna jirtaa runtii qalab xumo iyo maaragtay dhibaato xaggaas ka haysata laakiin inta badan way ku qanacsan yihiin inay dadkooda la jaan qaadaan islamarkaana ay wax la bartaan waayahay gabagabadii waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo sidee ayaad u caawisaan ardada kale ee iyana ka mid ah ardayda naafada gaar ahaan kuwa aanan waxba maqlin ma helaan fursado waxbarasho runtii kuwaas waxaa umalaysaa inay ka fiican yihiin markii loo fiiriyo diinta aragga waayo araggii waa haystaan inta badanna waxay dareemayaan dhaqdhaqaaqa macalinka iyo sharaaxaadda iyo maaragtay sabuuradda iyo waxay inta badan akrisan karaan bugaagtii runtii marka way jiraan ayagana ardadaas oo maaragtay ayagana si sbishalay ayagana inta badan waa loo baraa waxaana loo sameeyaa inta badan in loogu farmuuqo exerciseka ama su-aasha la rabo in la weydiiyo islamarkaana ay meesha yimaadaan saas ay u xaliyaan wixii maaragtay xalina inta badanna akrinta bugaagta ay ku fiican yihin
kaasi waxa uu ahaa maamulaha iskuulka sare ee adult commercial ee magaalada muqdisho xasan cabdi xaashi oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramaya wariyaha v o eda nuur bukhaari halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo awayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
waa tahay dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilligii hawada aad idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamac aan ku horeyna ee xulka kubadda cagta south africa ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey ee u soo gudba ciyaaraha koobka qaramada afrika ee bisha juun ee sanadkan ka dhici doona dalka masar south africa laba iyo hal ayay ku garaacday xulka libiya waxaana labada gool u dhaliyey ciyaaryahan bersi taw oo ah laacib weerarka uga ciyaara kooxda union s t ee ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka beljimka xulalka kale ee dhammaystiray afar iyo labaatanka waddan ee ka qaybgalaya koobka qaramada afrika ee sanadkan ayaa waxa ay kala yihiin dalalka benin wadanka tanzaniya zimbabwe iyo dalka congo benin waxay laba iyo hal ku martay togo waxaana kulankaasi uu soo gebagabeeyey ciyaarahana uga fadhiistay weeraryahankii hore ee arsenaal ciyaaryahan emmanuel adabayo tanzaniya waxaay reebtay wadanka ay daraska yihiin ee uganda oo ay ku garaacday saddex iyo eber zimbabwe ayaa ka mid ahaa dalalka sanadkan ciyaari doona koobka afrika shalay galab ayay laba iyo hal ku maquunisay waddanka congo brazzaville kaalinta koowaad ayayna gruubka g kaga soo baxday halka kaalinta labaad ay ku soo baxday waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo guud ahaan afar iyo labaatanka waddan ee bisha lixaad ee sanadkan ka qaybgeli doona tartanka koobka qaramada afrika waxa ay kala yihiin masar oo martigelinaysa algeria angola benin burundi cameruun dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ghana gine guine bisaw ivorcos kenya madagaskar mali mauritaniya morocco namibia nigeria senegal south africa tanzania tunisiya uganda iyo zimbabwe dhinaca yurubna waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka xulka waqooyiga aireland laba gool iyo gool ayuu ku garaacay belaruus jarmalka iyo holland ciyaar xiise leh ayaa dhex martay waxaana saddex gool iyo laba gool ay guusha ku raacday xulka jarmalka waa guushii koowaad oo uu jarmalka ka soo hoynayo guud ahaan ciyaarihii caalamiga ahaa ee uu ciyaaray tan iyo labada kun sideed iyo tobankii waxaana uu koobkii adduunka ee labada kun sideed iyo tobankii ee ruushka uu kaga haray gruubka intii lagu guda jiray ciyaarihii gruubka koowaad weles iyo slovakia waxaa hal gool iyo eber ku badisay xulka weles hungary laba iyo hal ayay ku garaacday croatia gruubka g israa'iil ayaa afar gool iyo laba ku garaacday austria poland waxa ay laba iyo eber ku martay kooxda latviya slovenia iyo macedonia barbaro gool iyo gool ah ayay ku kala baxeen ugu dambayntiina kazakhistan waxaa afar iyo eber ku garaacday kooxda ruushiya san marino iyo scotland laba iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda qaranka ee scotland halka beljimka uu laba gool iyo eber diray kooxda qaranka ee qubrus waxaana kulankiisii boqolaad gool dhaliyay xidigooda aadan hazard dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta
waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha nagu weheliya xubintaasi ciyaarahana nala socodsiinaya weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta markanna heeskii maryan iyo dayaxdal dhurshe
inaad nasab tahay maryaney inaad nasab tahay anaagow soor adaawasturan ablaha adnigo anshaxa maryaney adaw sitee nuurkii adnigeenan aaminayaa owlaad kalgacayl ku soo abartay inaad nasab tahay maryaney inaad nasab tahay anaagow soor adlaaq wacan baad intaada hesho asluub iyo sharaf ilaa ikhtiraa adduunku maaraga midaan kuwa bigo kumaaraga midaan kuwa bigo adlaaq wacan baad intaada hesho asluub iyo sharaf ilaa ikhtiraa adduunku maaraga midaan kuwa bigo kumaaraga midaan kuwa bigo oybkanoda inuu meel gale ma eegi karana awoodu maro ammaan qof dirishaa ku dhaanuge ahaykan kuwala ayaan badanaa maryane ayaan badanaa oybkanoda inuu meel gale ma eegi karana awoodu maro ammaan qof dirishaa ku dhaanuge ahaykan kuwala ayaan badanaa maryane ayaan badanaa
heestaas maryan iyo codka dayaxdal nurshe dhegeystay waxay u dambaysaa idaacaddeenna dhallinyarada maanta ee duhurnimo la-aanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantadeena dambena waxaan idin leenahay galabta afarta iyo ismaqal dambe oo xiise leh
abaal qof logo wanaag maryane adaa sharaf loo ka tiraninto ogow dabci wacan adaa iskaro allaa kuu dhulshay maryane allaa kuu dhulshay dulqaad idilkii eedaa badane ilwada quruxe abaal qof logo wanaag maryane adaa sharaf loo ka tiraninto ogow dabci wacan adaa iskalo allaa kuu dhalshay maryanay allaa kuu dhalshay dulqaad idilkii aqooninaguleelastaanu taho adduunka dhammaan iftiinu tahe iilasnuuraa adeecsanida aqooninaguleelastaanu taho adduunka dhammaan qofka noole inuu meel gale ma eegi karaan awoodu maro amaan qof dirishaa ku dheecanuge ahaykunkuwala